halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mida efimada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo barta internetka oo aad naga dhagaysataan v o a somaly com
waa fiidnimo sabti ah labaatan ay tahay bisha janaayo sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna habeennimo caawa halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayn idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a xiisad la sheegay inay ka dhex taagan tahay maamulka magaalada muqdisho iyo dowladda soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay sida la sheegay madaxtooyada soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir
waxaa jirtay inay dhacdo inay dhacdayn dad badan oo abaabulaya mudaxaraad maaragtay naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaha naloo soo sheegay isla markaasna yani hay-adaha nabadgelyadu waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan aroornimadii saaka ayay wadooyinkii oo dhan xidheen
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan madaxweynaha somalilan oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhammaynayo xiisada dagaal ee tukaraq
laamaha hay-adaha federaalka dowladda maraykanka oo maanta joojiyey shaqadoodii kadib markii aqalka sare uu meel mariyey ama meel marin waayey miisaaniyaddii kumeelgaarka ahayd ee ay dowladdu ku shaqayn lahayd barnaamijyadii martida mikrafoonka iyo cawayska washington ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pensy iyo ooridiisa karen pensy ayaa waxaa la sheegay inay gaareen sabtida maanta ah dalka masar halkaasi oo noqonayso lugtii ugu horreysa safar afar maalmood socon doona oo uu ku marayo bariga dhexe iyada oo safarkaasina ay ku jiri doonto booqasho uu ku tegi doono dalalka jordan iyo sidoo kaleeto dhinaca israa'el wakhti hore oo sabtida maanta ah ayaa diyaaradda qaada madaxweyne ku-xigeenka loona yaqaana diyaaraddaasi air ay ku hakatay dalka ireland si ay shidaal uga qaadato halkaasi waxaana pensy uu salaan kaga qaatay garoonkaasi ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka waxa uu magaalada qaahiro kula kulmi doonaa madaxweynaha dalkaasi masar cabdilfataax al siisi iyo sidoo kale qaar ka mid a saraakiisha dalkaasi ka hor inta uusan u duulin magaalada camaan ee dalka jordan halkaasi oo si deg deg ah uu kula kulmi doono boqorka dalkaasi boqor cabdallah labaad iyo sidoo kale ooridiisa iyadoo galabnimada axadda ana uu u duuli doono israa'iil waxaa pensy uu noqonayaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee ka tirsan maamulka madaxweyne donald trump ee booqda bariga dhexe tan iyo markii madaxweynaha dalkan maraykanka trump uu shaaciyey go-aankiisa uu jerusalem ugu aqoonsanayo inay tahay caasimada israa'el tallaabadaasi oo si weyn hogaamiyaasha dunidu ay u cambaareeyeen
laamaha hay-adaha federaalka ee dalkan maraykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqayn waayaan kadib markii xalay xubnaha aqalka sare ee koongareeska maraykanka ay ku guuldaraysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub mudanayaasha aqalka senetka oo xalay goor dambe isla gaaray ayaa isku mari waayey arrimaha socdaalka iyo derbiga xuduudda mexico ee uu hindisay madaxweyne trump taasoo caqabad ku noqotay meelmarinta miisaaniyad kumeel gaarah oo ay dowladdu ku shaqayso dhowr xubnood oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga oo diiday miisaaniyadda hindisaha miisaaniyadda kumeelgaarka ah ayaa u baahnaa lixdan cod laakiin waxaa ogolaatay konton halka sagaal iyo afartanna ay diiday aqalka cad iyo hogaamiyaha xubnaha jamhuuriga ee aqlabiyadda senadka mitch mcconnell ayaa howlaha dowladda ee istaagay ku eedeeyey dimuqraadiyiinta iyagoo ku tilmaamay go-aan ay kor ku hor istaageen arrintani mid mas-uuliyad darro ah hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta looga tirada badan yahay aqalka senatka jack shume ayaa miisaaniyadda codka weysay ku eedeeyey madaxweyne trump oo uu sheegay inuu diiday heshiis hindise ah oo uu xitaa ku jiro qarashka uu madaxweynaha u doonayo derbiga laga dhisayo xuduudda mexico laakiin uu diiday heshiis baajin lahaa xanibaadda howlaha dowladda xubnaha aqalka senatka ayaa bilaabi doona goor dambe oo galabta ah inay sii wadaan dooda ku saabsan sidii loo meelmarin lahaa miisaaniyad ku meelgaar ah si ay dowladda mar kale shaqadeeda dib ugu bilowdo shabakada bulshadu ay ku wada xiriirto ee facebooka ayaa sheegtay in ay mudnaanta kala siin doonto kalsoonida ay leeyihiin wararka lagu baahiyey shabakadooda si ay uga hortagaan in macluumaad aan jirin loogu soo tabiyo shirkadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka isticmaalo oo gaaraya xilligan laba bilyan oo dad ah ay weydiin doonaan inay tilmaamaan shirkadda wararka ay ku kalsoon yihiin iyo sida mudnaanta ay u kala siin lahaayeen warka tayada leh iyo ilaha aan lagu kalsoonayn waxaa kale oo ay sheegtay in qiimeyntooda cusub ay raadinayso in ay u kala soocaan xarumaha warbaahinta ay aaminsan yihiin keliya dadka la socda iyo kuwa bulshada dhammaan ay tahay
xukuumadda shiinaha ayaa dowladda maraykanka ku eedeysay inay ku xadgudubtay madax bannaanideeda kadib markii markab kuwa dagaalka ah oo uu maraykanku leeyahay uu maray meel u dhow xeebaha lagu muransan yahay ee badda koonfurta shiinaha sida ay sheegtay beijin markabka u s s hober ayaa maray meel kilomitr u jirta jasiiradda huyan bishan janaayo keedii wasaaradda difaaca shiinaha ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in markabka dagaal oo shiinuhu uu leeyahay sidoo kale loo diray islamarkiiba si uu tallaabo u qaado digniinna uu u diray markabka maraykanka ee halkaasi marayay shiinaha ayaa inta badan sheegtay xeebaha macmalka ah ee badda koonfurta shiinaha iyadoo halkaasi ka dhisay garoon diyaaradeed iyo weliba saldhigyo military badda koonfurta shiinaha ayaa marin muhiim u ah maraakiibta oo dhinaca kalluumaysigana ku fiican sidoo kale laga heli karo shidaal iyo kheyraad kale
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa v o a washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa ka taagan sida la sheegay xiisad ka dhalatay khilaaf cusub oo la sheegayo inuu soo kala dhex galay madaxtooyada soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir isfaham waagan ayaa la sheegay in labada dhinac ay cirka isku sharartay sida la sheegay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo saaray amar lagu joojinayo tabinta iibinta aan iraahday dhulalka danta guud ee magaalada muqdisho tallaabadan oo ay taageereen taageerayaasha guddoomiyaha gobolka banaadirna gaar ahaan odayaasha dhaqankuna ay u fasirteen inay tahay mid la doonayo in cadaadis lagu saaro guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba dhinaca kale guddoomiyaha golaha waa guddoonka golaha shacabka soomaaliya ayaa go-aan deg dega soo saaray sida la sheegay arrintan la xiriirta waxayna sheegeen inay go-aanka gaarista meeqaamka gobolka banaadir ay tahay awood u gaara labada gole ee baarlamaanka soomaaliya arrintaasi odayaasha dhaqankana xalay ay ka hadleen haddaba xiisadan la sheegayo in ay ka jirto halkaasi ayaa wariyaheena maxamed cabdisandheere wuxuu ka wareystay diini maxamed diini oo ka mida ururada bulshada rayidka ah ee muqdisho
annaga aragtida bulshada rayidka aan ka haysano khilaafkan waxaan aaminsannahay inuu yahay khilaaf ka culus mid shaksiyaad kooban oo iyagu markii hore la isku xaglin jiray sida guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maaragtay madaxweynaha iyo xafiisyada prime ministerka waxaan isleeyahay khilaafyo kaloo kasii horeeyay ayaa jiray oo kasoo bilowday shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada bal haddaad ii faahfaahisid shirkaas ayaa dood adag ay ka dhacday oo ah in loo ogolaado gobolka banaadir xuquuqda siyaasiga inuu shirkaas kasoo qeyb galo dood kabacdina waa loo ogolaaday laakiin cadaadiskii siyaasadeed ee lagu hayay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa aada usii xoogeysay ilaa waktigaas oo marka waxaad leedahay dowladda ayaan doonayn in arrintaa laga hadlo dowladdu mawqifka hadda ay qabto waxba kama duwana mawqifkii dowladihii hor ka horreeyay ay qabeen oo ahaa inaan haba yaraatee laga hadli waan gartay laakiin waxyaabo kalea jiraa laleeyahay oo ah in guddoomiyaha gobolka banaadir uu marmar qaato go-aamo siyaasadeed oo kasoo horjeeda kii madaxda isaga ka sarreysay ay qaateen wallaahi badanaaba waxyaabaha uu uga duwan yahay guddoomiyaha guddoomiyaashii hore oo annagana soo maray inta badan wuxuu siiyaa culays saaraa dadku maxay rabaan dhaqan ahaanna ma soo jibin mana aysan soo marin dadka inta badan reer muqdisho qof siyaasiya oo gobolka xakuma oo ay ku midaysan yihiin ama aragtidooda ku shaqeeya waan gartay laakiin lama odhan karo in madaxdii soo martay soomaaliya laga soo bilaabo labadii kun ay kulligeed ka soo horjeedeen in dadka reer muqdisho la dhegeysan waayo may kama ay soo horjeedeen laakiin way ka cabsan jireen way ka cabsan jireen waxay ka midaasinaayeen ilaa labadii kun haba yaraatee inay jid u bixiyaan caasimadda marka culaysku waa isgaargaaray dadkan ina rabitaanka ay rabeen waxay ahayd inay xuquuq yeeshaan waan gartay gudo guddoonka baarlamaanku wuxuu sheegay in arrinta muqdisho iyo maqaamkeedu ay tahay arrin u taalla amaba uu go-aankeedu leeyahay baarlamaanku marka miyaadan islahayn guddoomiyaha baarlamaanku isagoo kaashanaysa hadii sheegtay qaar ka mida dadka muqdisho uu ka tallaabsanaya arrintaas
kolley waxay anigii la tahay gudoomiyaha baarlamaanku malaha waxaa laga yaaba cadaadis isaga la saaray inuu warqadda kusoo saaray isagu marnaba markii la sameynayey maamulka jubbaland baarlamaanku wax talaa kuma lahayn markii la sameynayey koonfur galbeed wax talaa kuma lahayn markii maamulada kale galmudug iyo hirshabeelle la sameynayey wax talaa kuma lahayn waddo sharciya oo loo maray haba yaraasi ma jiro waan gartay haddiiba ay dhacdo in ismaandhaafka guddoomiyaha gobolka iyo dowladda dhinaca kale waa xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaare hoyswata uu ku dhammaado in guddoomiyaha la yidhaahdo xilkii waa lagaa qaaday maxay noqonaysaa tallaabada xigta
wallaahi hadda anigu waxaan aaminsanahay waxaan ahay qof muwaadina waxaan ahay qof civil society-ga oo mas-uul ah waxaan aaminsanahay xil kastoo lagu dhiibo in lagaa qaadi karo laakiin marka aan fiiriyo ama aan qiimeeyo yacni cadaadiska shacbigaa haysta magaalada muqdisho ka jira cabsida aan qabnaa waxay tahay in khilaafku uu sababi karo xitaa in dhaawac weyn soo gaaro dowladnimadii iyo qaranimadii soomaaliyeed marka cabsida aan qabno annaga mas-uuliyadana saaran waxay ku kooban tahay inaan wax kasta oo shar ah ama yacni keeni kara dhiba dhaawac weyn dowladnimada soomaaliyeed aan ka hortagno
waan gartay waxa aan ku weydiin lahaa in la yidhi waxaa la qorsheynayay dibadbax maanta ka dhaca muqdisho taasna may dhicin arrinta maxaad igaga biirin kartaa
wallaahi si rasmi ah oo naloo soo gaarsiiyey in mudaharaad dhici lahaa ma jirin laakiin waxaa jirtay in ay dhacdo inay dhacdayn dad badan oo abaabulaya mudaharaad maaragtay naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaha naloo soo sheegay islamarkaasna yacni arrin nabadge hay-adaha nabadgelyadu waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan aroornimadii taaka ayay waddooyinkii oo dhan xireen waana maqalnay in dad yacni degmooyinka ka shaqeeyay in la xirxiray intay idan yihiin ma naqaano xitaa dadka qaarkood waxayna soo gaarsiinayaan in la xiray guddoomiyaashii gobolka degmooyinka mid ka mid ah siiba xaafadda horwadaag laakiin weli confirmation ma haysto oo rasmi ah
diini maxamed diine oo ka tirsan bulshada rayidka ee muqdisho u warramayeyna maxamed cabdisandheer ayuu kaasi ahaa
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada hargeysa ayaa sheegay in somalilan ay doonayso inay wadahadal ku xaliso xiisad dagaal ee ka taagan tukaraq gobolka sool ee u dhexaysa somalilan iyo puntland biixi ayaa dhinaca kala sheegay in somalilan ay diyaar u tahay inay sii wado wadahadaladii u dhexeeyey iyaga iyo soomaaliya waryaheena barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan magaalada hargeysa kasoo diray
madaxweynaha oo ka hadlayay xiisadda ka taagan deegaanka tukaraq ayaa sheegay in aanay somalilan doonaynin colaad iyo dagaal islamarkaana sida uu hadalka u yidhi aanay dani ugu jirin labada dhinac ee somalilan iyo soomaaliya taabadalkeedana ay tahay buu yidhi in bulshooyinka labada dhinac lagu jiheeyo horumar iyo waxqabsi waxaanu sheegay inay dunida la wadaagayaan in deganaansho lagu dhammeeyo oo ay diyaar u yihiin dalka yagaan joognaa weliba halka imika ciidanka degan yahay tukaraq toddobaatan kilomitr buu xadka u jira dastuurka somalilan wuxuu qorayaa in xukuumadda somalilan ay soo sugto xuduudaha somalilan xilkii laydhaariy bay ka midta dastuurka ay faraya baarlamaanka aygu daba jooga shicibweynaha aygu daba jooga waa in xuduuddii la taga waxaanu ku doonaa xuduuddeena ku tagna nabadgelyo difaac baanu diyaaruna waxaanu ku talinaynaa inaga talaa soomaaliya waxaanu leenahay waxa inoo dara inaynu wada hadallo oo wixii inaga dhexeeyey aynu kala guranno muuse biixi oo ka hadlayey wadahadalladii hore ee u socday somalilan iyo soomaaliya waxa uu yidhi lix sano ka hor baanu hadal bilownay hadalkaa kamaydaan ahayn daacad kamaydaan shaqayn waxaa ka dhigataa waqti lumis haddaanu somaliland waxa naga go-ano aanu aaminsannahay wixii khilaafay aanu kala tirsanayno ama arrinayna dhex taalla inaynu ku dhamayno wada hadal haddana wada hadalkii oo laynagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka afrika iyo adduunka ciddii doonaysa xaataanu diyaaruna gartaydu waa noo go-an tahay waa naga cadda waa noo dhantay waxa uu sheegay in sicir bararku uu yahay aafa qaran sida uu hadalka u yidhi waxaanu xusa inay diyaar u yihiin kana shaqeeyeen sidii xal loogu heli lahaa isagoo tilmaamay in maalmaha soo socda halkaasi ay la wadaagi doonaan bulshada wuxuuse gaar farta ugu fiiqay in dhibaatooyinka jira sababaha keene uu ka mid yahay lacagta adag ee lagu bixiyo qaadka safaradii uu ku tegay dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa madaxweynuhu sidoo kale ka waramay annagu waxaan la tagnay somalilan waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eyuuda idinkaa jaaran oo xogaala garteeda hana loo qaado somalilan sidan wa anaa ku xukuma iyo ima xukutidaas waxay keeni doontaa cawaaqib somalilan waxay tirsanaysaa soddonkii koob iyo soddon sanadoo hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay lix iyo labaatankii sanee dambe dhibaatada gaadhay baa ka weyn ee loo diidan yahaa inay tallaabo horumar qaado somalilan in lagu ammaano dimuqraadiyad iyo nabadgelyada haysaa waxay u bahan tahay in lagu abaalmariyo in lagu ammaano ma baahna waxaanu ka codsanay garteeda in la qaado afrika eyda la gooyo waanu ku xoojinay waanu ka codsanay jaarku ina horgalaan aad baan isku afgaranay waananu ka sugaynaa waananu daba joogaynaa taos nin loo galgashaa ta loo erkaya somaalida qaylada waana halka aan u aragno inay somaliland xoogga u weysaarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo aanu kala hadlo iyo wada shaqayn iyo wixii baamijra dhaafsan kara ayana waa ka wada hadalnay waxa uu soo sheegay in kulamadaasi aanay qayb ka ahayn arrinta ka taagan deegaanka tukaraq taas oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin u taalla sida uu hadalka u yidhi somalilan oo arrimaheeda gudaha ay ka mid tahay madaxweynaha oo la weydiiyey in wax wada xidhiidha u dhex maray isagiiyo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland waxa uu sheegay in aanay iyagu toos u wada xidhiidhin hase ahaatee ay u kala wartabiyeen safiiro balse weli aan laisla meel dhigin waxba labada goor waxa wey horta ha ogolaado inay somalilan jirto xadkii somalilan isagu ku jiro oo toddobaatan kilomitr ee hadhay isna wuxuu taagan yahay tukaraq waa puntland de markaa meel ka hadal ma joogo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay somalilan tahay jira qaran jira oo xadkii mustacmar kale annagu waxaan u arkaa nin dalkiisa gudihiisii lagu faragelino laha dhaqaaqi qolada isna wuxuu heshiis ku yuhu sheegay farmaajo anna aan labada qoloba ballan qaaday oo kiit ninkii un ka dhexeey aan u ballan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhexdhexaadiyo oo qadiyadda soomaaliya iyo somaliland ka dhexaysa laga wada hadlo qodobkaa isna waa laga keenay anna diyaar baan lahay qraar baan kahay mar la weydiiyey heshiiska imaaraadka carabta iyo somalilan ee dekadda berbere iyo saldhigga military waxa uu madaxweynuhu ku jawaabay kamaanaa bixin awood ka bixin dambalihil waa jira waxa baasgareeyey baarlamaanka labada aqal ee somaliland baa two third ku baasgareeyey madaxweyne kama bixi karo haddii laga baxayo baarlamaanka baa loo noqonaya marka waa sharci baarlamaanku saxeexay annaguna waanu ka baxaynaa iyo kamaana keeno cabasho mid baanu saleen baarlamaanku wuxuu baasgareeyey qodobo waaweyn tiirar heshiis dhitayla oo tiirkaasi saa iyo saah loo macneeyo lama gaarin annagoo carabta waxaanu ka rabnaa aanu la galnay tiirarkaa baarlamaanku baasgareeyey aynu furfurhu waa intaa taana xaq baan ugu leena barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in aanu isku dayeyno in aan la xiriirno guddoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba madaxtooyada soomaaliya si aan wax uga helno ama aan jawaabtooda uga helno la xiriirta khilaafka la sheegayo inuu soo baxay laakiin ay noo suurageli leedahay marka ugu horreyso aan helana aan idinla socodsiin doono halka ay waxa ay ka yidhaahdaan waa tahay colaad waad mahadsan tahay warar kale oo la xiriira soomaaliya ayaad maqli doontaan iyo madaxweynaha socdaalkiisa caabuduaq balse markan xubintii ama barnaamijkii martida microfoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa heshiiska u dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug oo weli socda iyo sida looga hortegi karo caqabadaha guud ahaan ka jira maamulkaas barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiqaadir axmed nuur oo si dhow ula socda maamulka galmudug iyo guud ahaan soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka cabdiqaadir bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha ridwaan waayahay waxaan la soconnaa in Uh, heshiiska u dhexeeya galmudug iyo ahlu sunna uu maaragtay uh, weli socdo sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyey laga wada hadlayo uh, xili madaxweynaha soomaaliya uu safaro ku tegay deegaano fara badan oo dhuusamareeb ay ka mid tahay heshiiska noocan oo kale ah muxuu soo kordhin karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dhinaca maamulka iyo xasiloonida gobolka ridwan waa mahadsan tahay marka ugu horreysa intaan su-aasha ka jawaabin aan wax yar ifiyo taariikh ahaan sida uu ku bilowday maaragtay dhismaha maamulka galmudug iyo wadahadallada u dhexeeya ahlu sunna iyo galmudug runtii galmudug waxay ka dhalatay labadii kun iyo lix iyo tobankii markii ay isku biireen maamuladii galmudug iyo ximan iyo xeeb oo ka dhisnaa gaalkacyo iyo cadaado waxaa ammaanteeda lahayd in maamulkaas uu dowladdii ka horreysay maamulka iminka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa wakhtigaas la go-aamiyey magaala madaxda gobolku inay tahay dhuusamareeb islamarkaasna dhibka jiray wuxuu ahaa ahlu sunno amba maaragtay oo ka talisa magaalada dhuusamareeb oo ilaa muddadaasba lagu dadaalayay sidii ay qeyb uga noqon lahayd ee maamulka galmudug marka wadahadalladaasi muddo dheer ayay socdeen marka wejigii labaad ayaa iminka ka furmay ee magaalada dhuusamareeb sidaa laashay waayahay wadahadalladan marka la eego waxaad moodaa in labada dhinacba hadda ay tanaasul ka muujiyeen marka la eego madaxweynaha galmudug iyo sheekh shaakir oo hadda madaxa xukuumadda galmudug u xubsiibtay caqabadaha aad is leedahay maamulka weli way haystaan u baahan in la xaliyo maxaa ka mid ah caqabadda ugu weyne waxay tahay runtii maamulka galmudug oo fursad aan siinin markii heshiisku ka dhacay jabuuti in ay maamulkii dib ugula noqdaan oo dood la gelsho oo la bisleeyo oo la gado maxaa la yidhaahdaa heshiiska ee ayaga iyo ahlu sunno udhexeeya runtii qof kasta uu soo dhoweeyey oo deegaanka ka tirsan nabadda gobolka lagu horumarinayana waa mid runtii faa'iido u leh dadka deegaanka ku noqol iyo guud ahaan dadka soomaalida laakiin xoogaa maamulkaasi runtii wuu madaxweyne xaaf waxaa runtii lagu haystaa oo qalad uu ka jiraa qaladka dhacay wuxuu ahaa in aan la gadin barnaamijka inaan loo yeerin siyaasiyiin badan ee galmudug dhinacyadeeda kala duwan si barnaamijkaas hore loo mari lahaa qaanuun ahaan markaan dhinaca qaanuunka ka fiiriyo iyada laftirkeeda arinta ku saabsan in lain xilal maxaa la yidhahdaa aan ku qornayn dastuurka galmudug la magacaabo oo magaceeda uu ka mid yahay maaragtay hadda sidaa sheegtay executive powerka ee la siiyey galmudug waxyaabahaasoo dhan waxay u baahnayd in la daaweeyo oo laga wada hadlo sidoo kale ahlu sunna waxay ahayd inay tagto cadaado aniga sida kulle ra'yigaygu uu ahaa si ay maadaama siijiidkii hore oo galmudug ay ay ka madax adeygeen inay hal mar booqdaan magaala madaxdii kumeel gaarka ahayd iyada laftirkeedu waxa weeyaan waa waxa hadda la rabo lagana sugaayo shirweynaha socda inuu daawo u helo in dadka ka maqan shirka shirka la keeno in waxa ay tabanayaan waxaa la socotaa in dabcan arrimahan jira ka sokow madaxweynaha soomaaliya uu dadaallo fara badan ku bixinayay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa guud ahaan dadka deegaanka arrimaha dabcan inta badan looga hadlaya shirarka haddana waa uu ka qayb galay magaalada dhuusamareeb marka ma waxaad aaminsan tahay in looga baahan yahay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna waljamaaca inay dadkii deegaanka dib ugu noqdaan oo ay ka hadlaan waxyaabaha jira si xal looga gaaro ha wax dhib weyn ma ahan runtii waa qasab in la daaweeyo dhammaan qeybaha kala duwan ee galmudug ka wada tirsan ma ahan keliya ka hadli mahayo qolo iyo qabiil lakiin waxaan ka hadlaya guud ahaan gobolka ko iyo toban qabiil baa degan dadku waa in dareenkooda la dhegeystaa waa in maamulku si maadaama laga soo shaqeynayo muddo toban sano ka badan in goboladaas dhexe ay helaan maamul sidaad la socoto gobolku waa gobol runtii colaadaha ka sokow ay ka jirtay dhibaatooyin la xiriirta maxaa la yidhaahdaa infrastructureka nolosha xagga nolosha waad ogta abaaro badan inay ka jirto runtii dhibaatooyin badan ayaa ayaa ka jira gobolka marka waxaa loo baahan yahay in wixii hadda jira oo wax tabanaya la daaweeyo si uu shirku u noqdo shir successful waayahay safarka madaxweynaha haddaan eegno magaalooyin fara badan oo cadaado laftirkeeda ay ka mid tahay ayuu ayuu booqday waxaan la soconnaa in horey khilaafaad siyaasadeed uu u dhexeeyey dowladda iyo galmudug inkastoo markii dambe lasoo gebagabeeyey oo hadda khilaafaadkaas aanay jirin laakiin kaalin intee leeg ayay kula tahay in hadda dowladda ay uga furan tahay sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd dadka deegaanka ah ee maaragtay heshiisyada socda ay qayb uga qaadan lahaayeen runtii dowladdan ee iminka ta joogta madaxweyne farmaajo iyo dowladdii ka horreysay xasan sheekh maxamuud iyo dowladihii soomaaliya ka jira iyagaa haysta mandaidka ah inay hormariyaan maxaa la yidhaahdaa gobolada dalka way ku ammaanan yihiin safarka madaxweynehuna runtii aada iyo aad ayuu qeyb weyn uga qaatay maxaa la yidhaahdaa dib u nooleynta iyo ogaanshaha ka jira waxa gobolka dhibaataha ka jirta iyaga ayaana laga rabaa inay sii wadaan dadaalada la xiriira in ay wixii khaldamay ama galmudug ka khaldamay in la saxo sida ugu dhaqsaha badan leh isla markaasna cidda wax tabanaysa la daaweeyo sidoo kale dadku carab iyo ilkaa isugu dhow waa la ysqaban karaa maamulkii runtii waxyaabihii laga rabay talaabooyinkii dhinaca nabadda iyo dhinacii la rabay in la daaweeyo haddii ay ama maaragtay ay iyagu ay sidii la rabay aysan ka noqon anugu waxaan isleeyahay dowladdu ay ku khasban tahay inay farageliso isla markaasna si nabadda ka jirta gobolku ay usii noqoto mid sii ballaarta iyadaana iskaleh awoodda ayadaa dowladnimada awoodda iskaleh dowladda madaxweynuhu iyo iyo iyo iyo dowladdu in ay farageliyaan wax kasta si ay dalka soomaaliya nabadda uu maantay uu soo gaaray in nabaddaa hore loo sii waaya haddaan dib ugu noqonno ahlu sunna inay dee dabcan hadda la midooda galmudug oo nidaamkii jira ay qeyb ka noqoto guud ahaan xataa ka sokow dowladda soomaaliya bulshadii caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa si weyn u soo dhoweeyey ahlu sunna waljamaaca waxaan la soconnaa in kaalin weyn xataa mararka qaar ay ka qaadato xasiloonida meelo ka mid ah goboladaas ama magaalooyinka ku yaala galmudug iyaga laftirkooda ma is leedahay dowr ayay ka ciyaari karaan inay dadka hadda cabashada ka muujinaya waxa dhacaya iyo arrimaha siyaasadda inay la fariistaan oo ay kala hadlaan oo laftirkooda ay qayb ka qaataan xalka aada iyo aad ahlu sunno waxaa looga fadhiyaa waxay tahay maadaama iminka ay soo galeen maamulka in ay dhiirigeliyaan in sidii hore loogu sii wadi lahaa in ay tagaan maxaa la yidhaahdaa gobolka galmudug oo dhan qeybihiisa kala duwan in ay muujiyaan furfurnaansho inay muujiyaan maxaa la yidhahdaa in ay dhegeystaan dareenka dadka guud islamarkaasna taageerayaashooda ay ku qanciyaan in hadda wixii ka dambeeya ay yihiin qeyb ka mida maamulka galmudug markaas waxay u baahan tahay shaqo badan runtii waana shaqada aan aaminsanahay haddii in lagu caawiyo in ayagana lagu dhiirigeliyo nabadda gobolkaas gobolkaasi runtii gobol dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ilaa muddo dheer ilaa xitaa xiliyadii dowladdu jirtay ilaa xiliyadan soddonka sano ku dhow ay colaadaha sukaya dalka jiraan runtii gobol aada iyo aada u dhibaataysan weeye dadku waxay u dhimanayaan baahi abaaro joogta ayaa ka socda deked ma laha ilaa hadda dholar jidad ma jiraan marka meelaha yar ee horumarsan iminka waa undhuusa mareeb iyo cadaado iyo maxaa la yidhaahdaa iyo gaalkacyo iyo iyo qeybo ka mid ah ee maxaa la yidhaahdaa tuulooyin ah marka waxaa loo baahan yahay runtii saddexdaas keliya afartaa keliya inaan la eegin ee la eego guud ahaan gobolka dhibaatada ka jirta maxaa la yidhahdaa waaya ugu dambeyn marka la eego meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo gobolka waxaa weli maamula ururka al-shabaab heshiiska ahlu sunna iyo galmudug iyo in dadku ay isku soo dhowaadaan qayb intee la egay laftirkeeda ka qaadan kartaa ayay kula tahay xasiloonida si wanaagsan runtii nabadda gobolku mar walba waxay ku xiran tahay wadajirka ay muujiyaan xoogaga siyaasadeed ee ka jira gobolka waana midda hadda laga walwalsan yahay in galmudugtii jirtay ama socotay aysan keenin dhexdeeda khilaaf inuusan keenin oo laga hortago waa midda dadka badan ay ka walwalayaan runtii marka waa sidaas aad sheegtay xoogagan al-shabaabku awoodda ay ku leeyihiin gobolku runtii aad iyo aad ayay u yartahay marka la fiiriyo maxaa la yidhaahdaa gobolka marka quwaddan iyo midnimadan ka dhacaysaana waxay sababaysaa inay quwaddaasi yaraato maaragtay oo islamarkaasna gobolku uu kusii barwaaqoobo nabadda iyo iyo iyo sidii loo dhisi lahaa waxyaabaha runtii u baahan yihiin dadku sida iskuulaad isbitaallo jidad nabadayn dadku waxay u baahan yihiin in nabadda la xoojiya maaragtay oo ah aad iyo aad baa umahadsan tahay waa mahadsantahay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cabdilqaadir axmed nuur waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofonka magaalada london nooga soo diyaariyey weli waxaad dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washingtone haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo habeenkan caawa aan idiinku hayo qodobo kala duwan dunida marba waxbaa ku soo kordha wax kasta oo soo biiraana khasaare iyo faa'iide labadaba wuu keeni karaa balse muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayaa isticmaalka baraha bulshada oo adduunka oo dhan isku soo dhoweeyey dadkii ku kala noolaa daafaha caalamkana ka dhigay kuwo intooda badani ismuuq taqaano iyagoo aan weligood kulmin ama xataa aan iskuluuqad ku hadlin barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaynu ku eegaynaa bogga ama shabakadda loo yaqaano instagram-ka oo la sheegay inay saamaynta ugu weyn ku yeelatay dunida hadday tahay dhinaca dhaqaalaha ganacsiga caafimaadka iyo arrimaha bulshada waxaa naga xusuusina dhegayste dadka aynu ka hadlaynaa maaha soomaalida balse aynu eegno dunida kale dacalladeeda dadka adeegsada instagram-ka badankoodu waxay soo dhigaan muuqaalo aada u qurux badan dad xaragoonaya oo aada u labisan oo qaarkood kabaha ay xidhan yihiin ay ka badan yihiin lacag gaadhaysa shan kun oo doolar boorsooyin qaarkood toban kun oo doolar yihiin dharka iyo baabuurta ay isku soo sawirayaanna waa kuwo aada u qaalaya dadkaasi mar kasta oo ay sawir iska soo qaadayaan waxay muujiyaan inay faraxsan yihiin oo ay meelo heer sare a joogaan iyagoo u muuqda in noloshooda oo dhammi ay legshari tahay amaba barwaaqa sooran ay ku jiraan sida ay sheegeen haddaba khuburada arrimahaasi falanqaynaysay maalmihii ugu dambeysay taasi waxay dad badan oo muuqaaladaasi daawado ku keentay inay saluugaan noloshooda sida ay u egyihiin iyo xataa nimcada ilaahay siiyey kuwaasi oo u arka in dadkaasi ay nolol heer sare ah ku nool yihiin iyaguse aanay xaqu lahayn inay dunida sii joogaan taasina ay keentay inay ku kacaan falal ismiidaamina amaba ay qaarkood nafahooda ku dhagaroobaan sidoo kale ganacsato badan ayaa ka faa'iida oo marka wax soo saarkooda la arko dad badan oo ku xaragoonaya ayay sheegeen inay helaan suuq ay dad badani wax kaga iibsadaan shirkadaha qaabilsan xaragada amaba fashin designka waxa loo yaqaana iyo qalabka kale isqurxinta ayaa sheegay inay u baaqatay kumanaan doolar oo lacagah oo ilbidhiqsi kaste kaga bixi jirtay xayeysiiska oo haatan hal sawir ama muuqaal uu qof iskii warbaahinta bulshada u soo dhigo ay dad badani arkayaan oo ay ku dayanayaan kaaga sii darana waxaa la sheegay inay suuq heleen dhakhaatiirta amaba cusbitaalada lagu sameeyo qalliinada wejiga iyo jidhka kaasi oo dad badan oo doonaya inay isqurxiyaan ay tegayaan si ay uga mid noqdaan xidigaha caanka ka ah baraha bulshada dadkaasi waxay qalliimo ku sameeyaan sankooda indhahooda iyo guud ahaanba wejiga ama qaybab kale oo jidhkooda ka mida haddaynu ogeyn hablo dawooyin ismariyo iscaddeeya halkan waxaa maraya hablo sankii iska gooyay oo san kale isku rakibay qaar dibnihii iyo dhabanadii ilaahay u sameeyey qaar kale ku rakibay qaar hadday indho yaryar lahaayeen indhihii aada loogu soo kala jeexay oo hadda guluubka kugu soo shidaya xaaladuhu way badan yihiin dad badan baa isbeer baarhkii iska badiyey oo meelo badan wax iskaga rakibay haddaba qalliinadaasi tirada badan waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin kale caalamka wargeysyadoodu waxay beryihii ugu dambeeyey aada u hadalhayeen gabadh dhallinyaro ah oo samaysay konton qalliin amaba konton jeer la qalay jidhkeeda si ay iskugu ekaysiso oo ay ugu ekaato gabadha jilaaga caanka ah ee laydhaha angelina juli balse gabadhaasi qalliinadii tirada badnaa kadib muuqaalkeedu xataa bini aadan caadiya uma eka iska daa angelina joli keediina way ka tagtay kii dadkana way ka tagtay ma garanaya waxaan ku sifeeyo waxaa kale oo jira in dad badan qalliinka kadib la waayey cid garata sida ku dhacday saddex hablood oo u dhashay dalka jina oo qalliinno wejigaa ku soo sameeyey dalka kuuriyada koonfureed cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa istuudiyaha igu weheliya oo sheekadaasi isha soo mariyey cabdixakiin sahrayo horta waxa weeye waa qise aada cajiib ah haye qof kastoo arka amaba maqlaana uu la yaabayo waddooyinka ugu dambeeyey dhallinyaradu sida aad u baad carrabaabtay hadda saaraay waxa weeyaan waxaa aada u soo kordhayay dadka wejigooga ku mashquulaya ama muuqaalkooga ku mashquulaya isqurxinaya wax badan iska bedelaya qalina isku qalliinada isku samaynaya saddex haweenee ku dhacday saddexdan haweenkii waxay tegeen eh, wadankaasi kuuriyada koonfureed bay tegeen oo ka mida wadamada sanadihii ugu dambeeyey aadka loo tago ee marka qofka oo kale uu samaynayo inuu isu soo qurqurxiyo ama uu wejigiisi iyo muuqaalkiisi wax ka bedelo ama waxaan la idhaha plastic surgeryga la samaynayo ayay u tegeen qisaba haddaba sheekaba baa ta dambaysay markii hore airboortkii waxay iska mareen iyaga oo si sharaf leh u mareen ayar bay soo galeen baasaboorradooda la weydiiyey sharciyadooda way dhiibeen waa la arkay way gudbeen magaaladii bay galeen magaaladii markay galeen bay hawshoodii soo qabsadeen si kale kuma garatid qalliinkii bay soo sameeyeen wuxuugii bay soo dhammaysteen howliba waa ta taagane soo noqodkii dambe markay soo noqdeen ee airboortkii yimaadeen ayaa meeshii markay soo gaadheen halkii immigrationka amaba laanta socdaalka ayaa waxaa la weydiiyey meye baasabooradiinni iyo sharciyadiinnii way dhiibeen iyagiiba maaha waaba dad kalaa hadda meesha- saare iyagiiba maaha dad kalaa meesha qulqulaya iskama lihinuun iyagiiba maahee ha uma markaad eka aragto iyagii uma eka haye adigagaas haddaad aragto waxaad odhanaysaa weligood meel meel layskagama yimaadaanoo dadkani meel alla meel ayskaga yimaadaan ma jiraan arrinka haddaba cajiib ka dhacay waxa weeyaan waxay soo caddayn kari waayeen inay iyagii yihiin waaye macaa ehelkoodii sawirradii ma cid loo diray walba way la xidhiidheen eheladoodii baa loo diray wax walba waa la sameeyey waana loo dadkii diray waxay idhahdeen xaafadii garan waaya gabdhihii aad iyo aad dhammaantood marka halkii lagagama hadhina muuqaaladoodii sawiradoodii social mediaha la geliyay ama warbaahinta bulshada Haye.
oo muddooyinka ugu dambeeyey iyado waxyaabahan oo kale dee ay ku- aada ugu aad soo ugu soo badanayeen badanayeen sawiradoodii marka la geliyey waxaa islamarkiisaa loo geliyeyba laaygareeyey oo islamarkiiba ka helay koob iyo konton kunoo jeer koob iyo konton kun oo qof baa lay ku qabtay islamarkiiba hadda saa markii loo soo dhigayba Haye.
way la yaabeen kaaga sii darane mabay sii joogin koob iyo konton kaa kune saddex iyo labaatan kun oo qof oo kalena way la sii wadaageen dadkii kale way Way sii sii sheer- sheergareeyeen.
way sii sheergareeyeen haye waxaa fariimo islamarkiiba laga bixiyo islamarkiiba dood iyo Falanqayn ku falanqayn iyo faallooyin laga bixiyo ama waxaan commentska la idhaahdo Hahe.
soddon kun oo jeer Waay.
ayaa laga bixiyey waa hadda goobtii oo keliya ata waa isla halkii oo keliya ee maaha dhowr iyo labaatankii kun ee meelooda loo sii sheergareeyey intiiba maaha waxa weeye Haye.
intaasaa dood laga sii galay haye dadweyne waxay ka doodayaan dadkan maxaan ku idhaahdaa muuqaalkoogii bedelay sawirada se u ekaadeen qaar way ku- way ku qoslayaan qaar way la yaaban yihiin qaar qisadu se u dhacday way ka cajiibsan yihiin marka waxay noqotay sheeko indhaha caalamka aada u soo jiidatay muuqaalka hablahaasi muuqaalkoogii bedelay iyo markii dambe eerboodka waxaa ka qabsaday aad ay iyo noqotay waan gartay goormaa la sii daayey markaa gabdhihii ma la gartay mise weli waxay ku xaniban yihiin kuuriyada kuuriyada koonfureed sahraay ilaa hadda cid garan kartaa waxa wax laga yeelay ma jirto dee horta een, dhacdadaasi markii ay dhacday waxaa la sheegay cabdixakiin waan kuugu sii dara ee een, dad tiradoodu gaadhaysa dhowr iyo soddon qof oo ka yimid wadamadan waqooyiga iyo latin america oo maraykanka usoo doontay iyaguna inay qaliimo sidaasi oo kale wejigooda ku sameeyaan ayaa la sheegay in markii ay arrintaa maqleen ay warbaahinta uun ka arkeen warbaahinta bulshada ama social mediaha inay deetana dhakhtarradoodii weydiisteen war warqad cadayna inaanu anagii nahay oo sawirkaygii before iyo afterkii ama markii hore inaan qaliinka gelin iyo iminku ay ku wada yaalaan Aha.
noo samee bay yidhahdeen baa laidhi maalmahan ugu dambeeyey dee qaliimadii dhakhtarradii samaynayay waxaa haysta een, caddayn noo samee si markaanu wadamada yadii ku noqonayna aana loo xanibin caddayn la-aan horta ma noqonaysa imika horta cashir baa laga bartay waxa hablaha weeyaan xaajadu markay halkan marayso wax cibaare ka weyne ma jirto adigiyo adigiya sawirkiyo sawirkaagiya dokumentigiiyo shuruucdaad siyato isla adigiya oo haddana macaa qoyskaagii markaad u dirto cid alle cid soo caddayn kari weyda adduunyadii la waayo ood halkaa ku xanibintood noloshaadii meel aad u dhaqaaqda garan weydo oo dee sahray een xaaladdu maaha un haweenku kuma koobna laakiinse kuwii inan rag ahaa iyagiina waxa weeyaan xaalkoogu meel aan taa ka fogeyn ayuu marayaa oo dabcan hadday haweenkii qaarkood ay wejiga ku mashquuleen ay isqorqorayaan ay isqurxinayaan ay dib isu qalayaan raggiina meel kalo iyaguna ay ka miisaan baa jirta oo imika iyagana sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhaysay een, islamarkaana aada u soo taraysay ragga beeraya timaha ee timiidii u beeraya wadamo badan baa imika aada loo tagaa wadanka turkiga oo kale aada loo tagaa wadanka indiya aada loo tagaa iyaga laf ahaantoodana qis ahaan sanun baan loo werinay amaba hadee kule waxaa filayana dad badan ba ku dhacday bilowga hore isagoo maxaanku idhaha waxaa laga yaabaaba dee mulukaa inuu marayba soo noqodkii baa laga yaabaa inuu haddana isbedelo haddii markaa ku dhici weydana waxaa suurtagala mustaqbalka inay marar badan ka hor marar kala timaado duwan ay ku dhacdaa dee baasaboorkii sawirkii inaan laga bedeli karin baa suurtagala oo sawirkaasi ugu yaallo haddana muddo kadib ay waxay isbedelaan marka een, haddana way markaad dhinac ka eegto way ka khatar yar yihiin oo kale dee gabadhan wejigeedii baa oo halka ugu weyneeda la ayaa garanayay la bedelay Ayaa la baasaboorkii wejigaa la ayaa bedelay la bedelay waan gartay ka waa waxqabadka sanadihii ugu dambeeyey ka socda ee dhinaca dunida social media si soo Mahadsan.
taraya
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington toddobaadkan iminka dhammaaday waxaa geeriyootay allaha u naxariistee fanaanadii weyneyd ee soomaaliyeed khadiijo cabdilaahi dalays dalays oo ka mid ahayd hooyooyinkii fanka soomaaliyeed waxay ahayd tiir muhiima oo ka baxay fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayaa dhowr sano ka hor ku booqatay gurigii ay ka deganayd dalka kanada falastiin ayaan idinku wareejinayaa qaybta dambe ee barnaamijka aynu ka boganno waraysigaasi xusuusta ah ee allaha u naxariistee khadiijo cabdilaahi dalays anigu waxaan ku soo biiray kun sagaal boqo konton iyo labadii afar iyo tobankii noofembar Een, inta badan gabdhuhu markay fanka soo galayaan waxyaabo kale ay kusoo tijaabiyaan inay fanaaniin noqon karaan ama fanaaniin kaleo ku horreysay ku daysadaan aa jirta maxaa ku daysatay oo aad ku tijaabisa fankaaga waxaan ku tijaabiyey waxaan ku dhex koray oo saqiirnimadaydii ku dhex jiray dad habeen iyo maalin dheela marka maskaxdaydayba ku jirta inaan dheelo ama heeso baydhawaanan ku dhashay Een, markii aad fanka soo gashay maxaa dhibaatooyin ah sidee ugu soo biirta oo ay aad ugu dhiirata inaad noqoto fanaanad heesta waxaan ugu dhiiraday iskuulkan u heheesi jiray waa istijaabiyey marna leegadaa la xirxiray eh, waxaa la xiray eh, horseedkii markaasaa la yiri nin walbow gabadhaada keen riwaayaddii iigu horreysay gacaliya allaha u naxariista ayeeyo i ahaa wiilkeedaa i dhalay aabbahay baa naag soo guursaday waxay yi- tiri ayeydey naagtu qumayada ah ha furace maraqa markay sii jeesato cusbo ugu dar taasaan ka bilaaba waa waagii leegada riwaayaddaas nacam Een, anagoo mark- yar yar marka okay Een, sidee marka fa- waa see fanka kusoo gashay marka maxay ahayd heesihii ugu horreeyay ee aad qaaday
heeska meeshaa lagu sameeyey ma qaadin hees koobi ah heeska waxaa sameeyey fuquburaale iyo dhaashana iyo cabdiqaadir fuushana muusikadii sameeyey isla markiiba waa la abaabulay aad bay u farxeen waa la ii dhiibay anna waan xafiday horaanan ka qaaday waa khamiis afar iyo tobankii noofembar
Een, fanka gabdho ma jireen kaaga horreeyay markaas maya ma jiro wax gabar jirtaa ma jiro nimankaaba afar xaba ah marka maxaa dhibaataa kala kun- kulantay marka aad ku biirta fan aan hortaa dumar ku jirin magaaladii aad deganayd sidee noloshaada iyo fankaaga u saamaysa kolley waa la iqarqarin jiray markii wadaadadiyaa kacay masaajidka waxaa laga kacay nina ma dafiri karo soomaali xamar bay wada joogtay masaajidka cabdulqaadir masaajidka ceelgaab ee sheikh awees masaajidkan ku yaalay wardhiigley fifteen may masaajid ku yaalay ansaloti calamay soo qaateen iyagoo digri salaan guurinaya gurigeennay yimaadeen masaajidyadii oo dhan waxaa la yidhi oday kristana oo gaal ah oo gabadhiisii oo carruura yidhi ha heesto aabbahayna taasuu ka carooday oo yidhi waaba heesaysaa saasay ahayd arrintu Een, waa muddo dheer muddada hadda aad sheegaysa waa lixdan sano ka hor Ah, lixdan sano wey.
see ku xasuusanaysa ma xasuusan kartaa heesta ugu Maxaa loo horreysay oo xasuusan aad waaya?
qaad haddaanba kuu qaadi karaa haye Oban wekow, oban wekow, oban wekow, marilahadale. Oban wekow, marilahadale. Amiga badane, habeenkii ayo. Amiga badane, habeenkii ayo, habeenkii ayo. miyaan isla hadal horow qabay waqa hadda hees jacayl ahaad ku bilowday ku bilaabay markaasaa la yidhi da'deeda iyo heesku waa kala weyn yihiin niman baa waxay ku soo qoreen korgeera deela soomaaliya warqado badanna idaacadday keeneen taariikhdaas haddii la raadiyana joornaaladii itaaliya laga helay marka da'daadu ilaa imisay ahayd markaas ilaa labiyo toban meelahaas labiyo toban jirba sawirkiina haddaan keenayaa
marka markaad soo gashay sidee fankaaga usii hana qaaday maxaa kaloo waasii hana qaaday markay iftiin kale oo naagaba ma jirin aniga unbaa la dhegaysan jiray waxaan qaatay shan iyo lixdankii cabdulaahi ciise maxamuud baa bilada siiyey tod- eh, toddoba iyo lixdankii tiyatara duuna maalintii fieraha la xiraay minister farankaa i siiyey stephanaa i siiyey minister faranka wasiirka dhan ee informationka ee talyaaniga joornaaladina itaaliya laga helayo ko waxaa i siiyey waxaa i siiyey minister faranka cabdullaahi ciise sheekh cali jamcaale baraale oo wasiirka ahaa ka horreeyey ee- ee ka dambe maya ka horreeyey cabdullaahi ciise oo wasiirka caafimaadkii informationka ku haystaa i siiyey oo joornaalka koryeera deela soomaaliya lagu soo masawiray kadib marka heesahaagii iyo jiliinkaagii markii aad sii waday heesihii kuugu soo xiga oo ay dadku aadka uga heleen muxuu ahaa horta dadku waxay aada u jeclaayeen ama ay soo dalban jireen dalabaadka jawhara luula ayay soo dalban jireen iyo heese kale Eh, sidaasay bal jowhara luula annagoo dadka unu u saari doona bal laba am- erey naga xasuusa heesta jowhara luula hooyoy waxaan kaa xasuusinayaa qalbigu laba ruux ma wada qaade qalbigu laba ruux ma wada qaade midkii quraha adiga qabsaday qof kale ma dushaan ku qaaday kaanu jiir go-ayo waa jacaylkaae alla janno awada ma jiibsado ka hadda hi- ha baa la dhihi jiray waa xasuusta aadaan u xasuustaa heestaas inay ka mid ahayd heesihii aadka looga heli jiray En, fanaaniintii marka kugu soo xigtay ee Waxay- gabdhaha gaar ah ayaguna dhibaatooyin kule ayaguna waa soo mareen dadkii aad ku soo dhoweysay yaa ka mid ah dadkii gabadha igu soo xigtay waa xareeda ismaaciil duniya waxaa ku xigtay faadumo kenya caasho cabdow oo shukaysan oo indhuhu shareero yihiin waxaa laga keenay kismaayo iyadaa ku xigtay faadumo qaasin waxay ka horreysay xitaa duniyo tiyaatara duuna iyadoon idaacad u shaqayn yaan aniga iyo ayada iyo walaasheed allaha u naxariista labadaba iyo hooyadeedoo nool qaasin hilowlo heesaaya beeraha bannaankoode beledka kama baajeen beledka kama baajeen ehe. eehadawey ho annagoo lale hooyadeed walaasheed ayada iyo aabbaheed anoo la qaaday En, heesaha aad qaato qaar adiga ama noloshaada ama guurkaagii ama jacaylkaagii saameynaya oo aad qaada ma jirtaa nacam
haye heesahee ka mid ah
waxaa ka mida mirihii baan ku tirilay inayahow adduunkaad seegtooy markaad inayahow adduunkaad seegtooy ilaa hay markuu naftaada ajalo itaal kii yara laga oofsho ay o yaan dadkii ehelka ku ahoo qoraxdo yaar iftiimi aqalka ka baxshaan oo iilka agti se lagu dhigay sidaasaan kaaga uur go-aayaay
hadda waaba dhammaystay haye maxay ahayd heestaas marka heestaas waa jawharuluur allaha u naxariista nin baan u tiriy wuuna
marka wuxuu ahaa xiriir dhammaadaad ku qaata ahe markaasaan kaa harayaa qabriga lagu geliyo maaha inta kale markaa quusanayo ma suuroobin ka hor baan kala tagna ma jiraan marka heeso kale marka heestaas laga soo tago oo jiraan mata caawo dhan may wadaysa
intii aad fanka ku jirtay waxyaabihii kuugu yaa badna ama nolol ah ee ku soo maray maxaa nooga sheekeyn wallaahi nolol fiican waan soo maray guri fiican waan ku soo koray hooyo macaan waan hadda ku tusaya taswiirteeda waa kuso waa isoo korisay guri nibcaan ku soo koray aabbo ilbaxa oo reer magaala oo aan soomaaliya u dhalanine ka yimid cadan ku dhashay baa i dhalay fanka jeclaa hadduuna jeclayna gabadhiisoo caruura ma dheheen hees
n dad badan waxyaabaha ay aada kuuga xasuustaan waxaa ka mid a riwaayaddii cilmi iyo caado
matijiniga
riwaayaddaasi bal micnaheedii iyo sida ay dadku u taabatay iyo dareen ahaan adiga sidii ay ku taabanaysa bal ka waran
waxaa la yiri une u n ka qeyb ka mida maxay ahayd unisef unisef unisef afrikoo dhan bay ku wareegtay inay caafimaadka kor u qaadaan oy afrika iyo dowladaha yacni isticmaala sixirka gudista gubka dadka la gubo in lala dagaalamay rabeen kay afrikay kusoo wareegeen annagay noo yimaadeen daw waxay u yimaadeen muxuu ahaa wasiirka informationka waxay yidhahdeen waxaan rabnaa in la sameeyo wax ka soo horjeeda gudniinka gubista sarsarka la isa sarsaro sixirka caafimaadka in kor loo qaado unashef dowladda unashef iyo waxaa wadawaday iyo unashef marka markay noo yimaadeen waxaa la yidhi saasaa la rabaa fartaan taaga waxaa yidhi aniga sixirkaan rabaa anaa rabaa waxay ila dagaalayay maxamed axmed iyo baxsan ayagana caafimaadkay ahayn caafimaadkay u dagaalamayeen maxay kuugu tala waa ugu shushubay
qaybtaada aaday waa ugu shushubayba ninkii madaxda u ahaa janab uu ka yimid waxaan ugu dhignay uneti nashig wuxuu yidhi tii aan la dagaalamay inaa sarraysa qabtaa dhacday iyadoo nool inaan ka dhigo switzer a janeva inaan ka dhigo ayay ahayda qabtaa dhacday waa nala waday uneeta neeshinka dhexdeedan dhexdiisaan ugu dhigna wuxuu yidhi wixii aan la diriraynay baaba sarreeya waa aamusiye qoladii wadatay caafimaadka sarsariinka diidaysay wixii oo dhan bau ah aniga idhi ka kac taydaa socotay aakhirkiina waa tan la i qabanayo sakan baan samayn lahaa oo buur xakaba korkeeda ku samayn lahayn oo jiniyo run iyo madow keeni lahayn qabtaa dhacday nasiib daro tii labaad waxaa jirta mar sheekada haddaan daawaday binti cumar gacal ay ilmo yar kuu keenayso nacam o oon idhi waxaa haya mindhicir siruruqow oo dabka lagala taalay ninkuna naag cad buu jecel yahan idhi adigu waad madowdahay kolkoladaada dhaq qalajis madow soo qaba dubtun caanaha ugu dar wuxuu kaa daba leeyahay hahaha waaba ka caradayba
dagaaladii markii ay dhaceen fanaaniintiini waa beri qoloba meelay aad markay dagaaladu dhaceen oo isbedelku dhacay adigu muddo markaaad heysaysidna abogwaanaa noqonaysaa hal abuurka qeybaa ku yeelanaysaa maxaad ka tiri dhibaatadii soomaaliya ka dhacda wallaahi waxaan u heeso iyo waxaan ka heeso iyo waxaan u heesaba ma weli maayo waa aamusnahay laba indhoodoo waaweyn baan lahaa intay sii weynaydeen baan halkaa aa ku fiirinaya waxaan ka irma jir waxaa iigu yaabadnaa kenyaan imid sawaaxili ma aqaano ingiriis ma aqaano laba xabo yes iyo oor ay keliyahaan aqaanay intiina waaba iga luntay markaan imid anoo maalin maalmaha ka mida lacag la iisoo diray horta waxaan aada iyo aada abaal u hayaa fanaaniinta anoo fanaaniinta ama ha yaraadeen ama ha weynaadeena kulligood jecel waxaan abaal weyn u hayaa oonan iloobeyn ayna carruurtaydana iloobeyn waa mandee khadiijo ciiro gaabo saynab cige amaara cali shoobare afartaas weligay ma iloobayo adduunka intaan saarahay meel walbana waan ka sheegaya nin baa waxaa la yidhi ma kuwa abaalgudaa buu yidhi ma yahay ii abaalgudine hadba meel iga sheeg sheeg buu yidhi meeshii dadku isugu yimaado iisheeg anay ii soo direen lacag yaan lacagtii inta ilyar ku xira dhexda ku xirta anoo socda yaa makhaayad laga buuxo oo dariish dariishadaha taagan soomaaliya yaa dalaysay dalaysay dalaysay ilaa laba nin baa iga horreyso laba malaku mawdaho tabankaayo laabkeed iigu jira waana casar roobna waa da- markay aan arkay oon gartay in halkaan lagu jiro ay rabaan inay dhab isiiyaan yaan alaabtii oo dhan dhulka dhigta garbasaartan dhexda ku xirta dhoobadii baan qaado anaa dhakada iska saaray ayagiina markay soo baxeenna waa ku firdhiye enda enda bax weeye bax abbaana endaan idhi wab wab wab waa la dabagalay way carareen anaa alaabteydii baan qaatay anoo wada dhoobo ah oo indhihii indhaceed oo dharkii qurmay yani heesna waa uga soo tago ku jahaabadu maaniga maaniga weeweydu makaas kala qofka u dhow kuujac qofka xagga joogana waawaa aa lagu leeyahay ku jahaabadu maaniga maaniga weeweydu makaas kala anoon kiradiiba haynin naftaydu kadeedan tahay makee lacag baa macnuhu ilaahow ilaahow adaa kariima waa uga soo tegay kenya alxamdulilah
marka laga soo tago heesaha afka maygana waa qaataa waaba ku dhashay waaba dalkaygii
haye maxaa kamid a heesahaas hooyo waa dalkan ku dhashay oo soomaaliya waan jeclahay soomaaliya oo dhan ilaise waxaan aada usii jeclahay baydhabo baydhabaan ku dhashay kulligeen ku dhalanay sidaan reer cabay u nahay kulligeen baydhabaan ahay ilaa hadda hadday nabad noqotona meel kale la igu duugi maayo mana rabo waa in baydhabo la igeeyo maydkeygaan ka dardaarmaya haddaan dhinto in baydhabo la igeeyo oo weliba shii casharow la igeeya meesha aabbahay ku duugaya oo aabbahaygii labaad cabdiqaadir sooba ku duugaya oo maxamed aadan aabbihiis cabdi sooba aabbihiis ku duugaya oo xaamid ku duuganya oo maxamuuday ku duuganya oo cabdikariim ku duuganya oo walaashay ruqiyo oo sooba la dhalanto ku duuganta xaruntaasaan leenahay shii casharow bay ku taallaa ceel bay leedahay dugsay leedahay labadayada famili baa leh qaarna anigaa lahaa waxay ii sameeyeen sahal macalle ciise lang naftiis bilaaley maskantiisni leeti ganyo laabaday lutooley ku rogo dooga lama lamaayaw libinseekidere barambam barambam babambam babam tala tala utubaa kol tufaa u tashiirin walbaali u kartariyo minigla tolodani seeflakadalan dalitoogishay mooyo gobu gobu waraabu goobnuu gobti daminkan garmagooyta garti goytoona gambarkaa ka dhaafaasa nageeyina mayad anilaynarka dhinaasiyaada buud aboogo hilowmaaday hakaba hooseeda heerada waa biyo hilimiinka waa lahayta ayadoon muusig lahayn intaas ku dhex jirta heesta anaa ku darsaday waa maahmaah anaa ku dhex darsaday oo halkaa iyo baydhabo kala imid waa waa maahmaah aan ku dhex dara hees waraysiga intaasi ayaynu ku joojinaynaa ilaahay ha u naxariisto khadiijo cabdilaahi dalays marar badan ayay sida aad maqlayseen ku dardaarantay in lagu aaso dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhaba oo ay ku dhalatay hase ahaatee dalka kanada ayaa lagu aasay qofna kama fogaan karo meesha qabrigiisa ilaahay ugu talagalay in laga qodo guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee caawo waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saara haatana war kooban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo weli booqasho ku maraya galmudug ayaa maanta gaaray magaalada caabud waaqi ee gobolka galguduud isagoo hore usii maray deegaanka xeraale iyo balambal madaxweynaha ayaa la kulmaya dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta isagoo kala hadlaya nabadeynta iyo dib u heshiisiinta halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa tahay colaado wararka socdaalka madaxweynaha iyo wixii kusoo kordhana idaacadaheena dambe ayay dhegeystayaasha ku maqli doonaan guud ahaana idaacaddii waa naga intaa anigoo asaare cabdi axmed maxamed colaad xasan iyo dhinaca iskudubridka barnaamijka iyo bashiir abikar ayaan intaas idinkaga wada tegaynaa teer iyo kulanti dambena nabadgelyo